Mario Ritter Jr.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa sabti bisha janawari waa shan iyo labaatan sannadka labada kun iyo shan iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali dotcom saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada dhegaystayaalaad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah cisbitaal ku yaalla magaalada muqdisho oo daahafuray qallinnada wadnaha kaasoo markii hore dadku ay dibadaha u aadi jireen
maantay waa markii ugu horraysay cunug yar oo qalliin open surgery a lagu sameeyo oo wadnaha la furo hadda dhakhtarkii kolley wuu ka soo baxay qaliimada way dhammaadeen qalliinkan wuxuu kaga duwan yahay qaliimada kale qalliinkan hal qof keliya ma sameeyo waxaa samaynaya dhakhaatiir iyo tiim wada socda sababtoo ay tahay waxa uu u baahan yahay qalab dheeriya oo ziyaado ah
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijyadii martida mikrofoonka cawayska washington iyo qodobo kale balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka xamaas ayaa sabtida maanta ah sii daysay afar haween ah oo ka tirsan ciidamada israa'iil kuwaasi oo ay ku beddelatay ilaa laba boqol oo maxaabiis falastiiniyiin ah isdhaafsigan oo qayb ka ah heshiiska xabajoojinta ee la doonaya in lagu soo afjaro dagaalka shan iyo tobanka bilood ka socday khaza afarta qof ayaa la geeyey fagaare ku yaalla magaalada khaza oo ay ku sugnaayeen dad badan oo falastiiniyiin ah waxaana hareero taagnaa tobannaan ka tirsan ciidamada xamaas oo hubaysan askartan oo kale ah karina ariyef daniela gilboa nama levi iyo liri alberg ayaa qoysaskooda dib ula midoobay waxyar kadib markii la soo daayey sida laga soo xigtay militariga israa'iil waxaana loo qaadi doonaa cisbitaal ku yaalla bartamaha israa'iil sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka waxyar kadib waxaa la arkayay basas siday maxaabiis falastiiniyiin ah oo laga soo daayay xabsiga over ee militarigu uu leeyahay ee ku yaalla daanta galbeed ee dhulka la haysto ee falastiin waaxda xabsiyada ee israa'iil ayaa sheegtay in labada boqol oo qof la sii daayey dadka labada dhinac ay sii kala daayeen ayaa waxaa soo dhoweeyey dad aad u faraxsan oo ay ku jiraan israa'iiliyiin isugu soo baxay magaalada tal aviib iyo falastiiniyiin isugu soo baxay magaalada raamalla falastiiniyiinta la sii daaya waxaa ka mid a maleeshiyaad lagu xukumay xabsi daa'in israa'iil ayaa sheegtay in shakhsiyaadkaasi lagu helay dembiyada ay israa'iil ka galeen ee laga sii daayey israa'iil aan loo ogolaan doonin in ay guryahooda dib ugu laabtaan ku dhowaad toddobaatan ka mid a dadka la sii daayey ayaa loo masaafurin doonaa masar sida ay sheegeen saraakiisha falastiiniyiinta halkaasina waxaa looga sii masaafurin doonaa dalal kale sida turkiga qatar ama aljeeriya lix iyo toban qof oo kale ayaa la geeyey khaza inta kalena waxaa lagu sii daayey daanta galbeed ee dhulka ay israa'iil haysato ee falastiin halkaasi oo isugu soo baxeen dadweyne aada u faraxsan oo lulaya calanka falastiiniyiinta oo ku sugnaa magaalada raamalla si ay dadkaasi u soo dhoweeyaan mexico ayaa diiday codsi uga yimid maamulka madaxweyne donald trump oo ku aadan in diyaarad militari oo maraykanku leeyahay oo siday dad la tarxiilayo oo muhaajiriin ah ay ka degto dalkaasi sida ay wakaaladda wararka ee reuters u sheegeen sarkaal maraykan ah iyo sarkaal ka tirsan mexico diyaaradaha militariga maraykanka ayaa jimcihii sameeyey laba duulimaad oo isku mid ah oo midkiiba ay saarnaayeen ilaa siddeetan muhaajiriin ah iyadoo kusii jeeday dalka guatemala dowladdu waxay awoodi weyday inay horey usii wado qorshaheeda ay ku doonaysay in diyaaradda nooca c toddobiyo toban ay ku degto mexico kadibna kadib markii uu dalkaasi ogolaansho siin waayey sarkaal maraykan ah iyo sarkaal ka tirsan mexico ayaa xaqiijiyey go-aanka oo markii ugu horreysay ay baahisay warbaahinta n b c news ee maraykanka wasaaradda arrimaha dibadda ee mexico ayaa bayaan ay soo saartay gelinkii dambe ee jimcihii ku sheegtay in wadanku uu xiriir wanaagsan la leeyahay maraykanka ayna iska kaashadaan arrimo ay ka mid yihiin socdaalka marka ay timaado dib u celinta waxa aan had iyo jeer aqbali doonnaa gacmo furanna ku soo dhoweyn doonaa imaatinka meksikaanka dhulkooda ku soo laabanaya ayay tiri wasaaraddu mas-uulkan ka tirsan mexico ma uusan sheegin sababta loogu diiday ogolaanshiyaha iyadoo wasaaradda arrimaha dibadduna aysan soo hadal qaadin dhacdadan ugu dambeyntii weerar ay diyaaradaha aan duuliyuhu la socon qaadeen kuna qaadeen mid ka mid ah cisbitaalada ugu dambeeyey ee ka shaqaynaya magaalada elfashir ee gobolka daarfuur ee dalka suudaan ayaa waxaa ku dhintay soddon qof tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen sida ila caafimaad ay sabtida maanta ah sheegeen duqeynta cisbitaalka sacuudiga uu leeyahay ee fiidnimadii jimcihii xalay ayaa horseeday burburka dhismaha cisbitaalka oo lagu daaweynayay dadka xaaladaha degdega ah qaba sida ilawareedka ay u sheegeen a f b iyagoo codsaday inaan magacyadooda la sheegan cabsi ay ka baqayaan argosi ilaa hadda ma cadda cidda ka dambeysay weerarka dhinacyada isku haya suudaan tan iyo bishii abril labadii kun iyo saddex iyo labaatankii ciidanka suudaan waxay dagaal kula jireen xoogaga taageerada degdega ah ee r s f kuwaasi oo qabsaday ku dhowaad dhammaan gobolka galbeedka daarfuur warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington fiidnimo wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay magaalada muqdisho cisbitaal ku yaala ee lagu magacaabo kalkaal ayaa sheegay in maanta uu daah furay qalliinada wadnaha kuwaasi oo dadku inta awooda ay markii hore u aadi jireen dalalka dibadda madaxa xarunta cisbitaalkaasi doctor gallad sheikh ducaale ayaa cabdulqaadir maxamed cabdulle uga waramay howsha ay maanta bilaabeen aada iyo aada u mahadsan tahay cabdulqaadir okay maasha allah waxa waaye howshan waa howl cusub oo isbitaal kalkaal uu kusoo kordhiyey howlihii hore oo hore uu u qaban jiray isbitaal kalkaal uu barnaamijyada uu soo kordhin jiray waxaana uu hadda soo kordhiyey si buuxda in loo fuliyo qalimadii wadnaha hadday ahaan lahayd open surgerygii iyo hadday tahay catlabkii labadii oo wada socda wadnaha furan haday tahay haday tahay defective baalka ku jira ku jira wadnaha ku jira caruurta iyo dhammaan iyo dadka waaweyn intaba weli waxaa umalaynaya maantay waa markii ugu horreysay cunug yar oo qaliin open surgery a lagu sameeyo oo wadnaha la furo hadda dhakhtarkii kolley wuu kasoo baxay qalimada way dhammaadeen waana arki doontaa insha allah isagoo maaragtay kula hadlaya oo suuxdintii iyo hadda kasoo kacaya waa qalimadan waa qaliimo qalinka wadnaha furan muxuu yahay ma qalin adag oo aan suuragal qof walba samayn karin muxuu muxuu aad dareenka gaarka u leeyahay qalinkan wuxuu kaga duwan yahay qaliimada kale qalinkan hal qof keliya ma sameeyo waxaa sameynaya dhakhaatiir iyo tiim wada socda sababtoo ay tahay waxa uu u baahan yahay qalab dheeriya oo ziyaado ah wuxuu u baahan yahay wax la yidhahdo perfusion u baahan yahay wuxuu u baahan yahay totally wadnaha qofka bini aadanka in la joojiyo oo shaqada laga joojiyo wuxuu u baahan yahay shaqadaas markay laga joojiyo wadnaha wixii defectiaha oo ciladaha in markaa laga hagaajiyo kabacdina wadnihii dib loo istaaro qalabkaas marka wadnaha lagu la joojiyo qofka siinaya circulationka dhiigga siinaya waa qalab gooniya oo u baahan isagana aqoontiisa iyo dad gooniya oo ka shaqeyna wuxuu u baahan yahay qalabkaas in waa complete qalab ah oo dhammaystiran waaye oo loo baahan yahay tiim kala duwan oo kala nuuca inay ka shaqeeyaan hadday tahay perfusionist hadday tahay cardiocirurgic hadday tahay anesthesiologist doctor mashruuc waqti kooban soconaya mase waa adeeg aad isleedihiin waad joogtayn kartaan markaad fiirisaan awoodiina fulinta
waxaan aada ugu faraxsannahay oo aada ugu qanacsannahay in kalkaal uu soo kordhiyey si toosa oo dhammaystiran qalinkan si joogto ah inuu isbitaallada kalkaal isbitaal kalkaal uga dhacayo oo wixii haddii hay-ado dadka caawiya ay jiraan meeshii ay ugu qaban lahaayeenna ay tahay haddii qof xanuunsan uu jiro oo isagu maaragtay faamilkiisa iyo dibadaha dadka lacagta ka bixiyo dadka u qaada dibadday u qaadi lahayn looga raysanayo oo la leeyahay dhammaan waxaa lagu qabanaya isbitaal kalkaala lagu sameynaya mana u baahna haba yaraatee wax dibadda loo aado oo kadheg kaa dhiyeg ah dambe wadnaha xaggiisa dambe oo loo baahan yahay ma jiro waa hadday tahay obin hadduu qofku noqdo obinkii waa loo samayna hadday tahay katlabkii katlabki waa loo samayna hadday tahay wax haba yaraatee wadnaha ku saabsan oo awal hore dadku inta badan ay dibadda u aadi jireen cabdulqaadir waa waxa ugu muhiimsan oo maaragtay wadanku uu u baahnaa in uu la sameeyo waxay u baahan yihiin afar iyo labaatan saac seven days a week waa la sameynaa hadday tahay qof weyn hadduu yahay iyo hadduu caruur yahay labadabana waa la sameynaa doctora dadku ma awoodi karaan Ma- mase waa qiimo badan oo dadka danyarta dadka khadwada qabaysan awoodi karin maxaad isleedihiin waa soo kordhinaysaa walaahi horta aada waxaan ugu faraxsannahay horta marka ugu horeysaba qofka so- soomaaliga waxay yaqaanaan oo aada ula socdaan qofku markii uu dibadda aadayo oo la yidhahdo wadnaha xanuunaha la qaado la yidhahdo qalin intaan la gaarin inuu qofku tigid iyo fiisa iyo baalki horta ay uga baxaysay shan kun lix kun toddoba kun oo dollar uga baxaysay ayagoon tigidkaas lacagta aan ku rabno inaan ku samayno waxaan rabnaa si ay dadku waa ognahay wadanka dadku waa faqri waaye wadankeena soomaaliya laakiin waxaa dadka caawiya dadka dibadda oo dadkooda soo caawiya maadaama ay dadka dibaddu dadkooda soo caawiyaan waxaan rabnaa inaan dadka dibadda u sheegno dhammaan eh, na- na- soomaalida banaanka joogta oo dadka dadkooda soo caawisa in ay ka fakeraan in aysan dibadda u qaadin waayo toddoba kun tigidka ay ku bixinayeen iyo fiisa ay ku bixinayeen ka yaraaba ugu samaynaynaba oo halkaan ugu samaynaynaa saa daraaddeed affordable waaye waa wax la awoodo oo la qiimo qi- qiimo la awoodo waaye intaaba tigidkii iyo fiisihii iyo keliyaaba aan ugu samaynaynaa dalkiisiina wuu joogaa gurigiisa iyo dadkiisina wuu la joogaa mashruucan maanta la xarig jarayo imise qofaa ka faa'iidaysanayso xaqiiqatan eh, tirada hadda rasmiga ah oo aan hayno oo dadka jooga maanta shan iyo toban qof aa joogta oo hadda ja already diyaar ah oo rabta in qalimaha loo sameeyo laakiin sidaan ogsoonnahay eh, qalimada iyo dadka u baahan aad ayay u fara badan yihiin waxayna noqon doontaa schedule joogto ah oo daily loo sameeyay noqon doontaa hadduu alla idmo Ma waxaa jira wax taageera hood helaysaan oo hay-ado ururo ama dowladda ma jira wax caawinaad oo heli karaysaan habay yaraatee isbitaalku maadaama uu isbitaal barefada yahay wax hay-adah oo aan ku lug leenahay oo oo maaragtay qalabayntiisa iyo qarashaadkiisa iyo wixiisa naga caawiye ma jiraan mashruucan mashruucan waxa waaye waa isbitaal dhammaystir waa qalab dhammaystiran wax dhammaystiran waxaan rajaynaynaa dadka dadka caawiya in ay halkan maaragtay ay la soo yimaadaan si aan ugu fulino shaqooyinkooda ugu fulino waxaa ka mid a dadka dadka caawiya sida hormuud foundation oo kale waxaa ka mid a een, khadar jaaret tiimamka dadka caawiya oo dadka aan awoodda lahayn ayagu gacanta ku haya inaan anaguna serviceka u qabanno ayaguna ay wixii ka caawin karaan ka caawin doonaan hadduu alla idmo laakiin isbitaalku waa brevat si brevat ah wax walba ugu qabanayna hadduu alla idmo maadaama qallinkan adag yahay wakhti dheer qaadanayo koox ay qabanayso imise qofaad qaabili kartaa markay timaado eh, in la jiifiyo adeega loo qabto Aan a day maalinkii waxaa la samayn karaa qalimadan aan- aan samaynayno maalinkii laba qof ka badan lama samayn karo laakiin maalinkii laba qof inaan samayno maadaama qalinkii uu qaadanayo qofkiina i c u galayo baalkii uu galayo maaragtay dhakhtarka preparationkii iyo timekii baalkii u baahan yahay so maalinkii waxaan samayn karnaa laba ilaa saddex qof aan samayn karnaa oo qalimada aan u samayn karnaa waqti dheer qalinkan waxaa laga yaabaa hadda qofkan ka soo baxay oo kaleeto taqriiban afar saacadood saddex saacadood u qaatay waxa waaye next waa in haddana la diyaariyo o tigii la diyaariyo o tigii iyo wixii dhammaan markii la hagaajiyo Operation theatre, eh, operation saaladii qalliinka.
theatre saaladii qalinka marka saaladii qalinka la diyaariyo kabacdi een, next personka markaa kabacdi la geliyo fatiig dhakhaatiirtu inay noqdaan marrabo laakiin tiimka qalinka galaya taqriiban markay ugu yaryihiin waa toban qof aa qalinka ka- qalinka ka qayb qaadanaysa wadnaha aad baa kaasina waxa uu ahaa doctor gallad shiil ducaale oo u waramayay wariyaha v o a ee muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle dowladda nigeria ayaa sheegtay inay doonayso inay hesho sagaal boqol iyo toban milyan oo dollar si ay wax uga qabato arrimaha xaaladaha bini'aadanimo warbixintan timothy obeys oo noo soo dirtay waxaa noo haysa sahra cabdi axmed mas-uuliyiinta dalka nigeria iyo xafiiska qaramada midoobay ee isku xirka bini-aadanimada ayaa bilaabay codsiga sagaal boqol iyo toban milyan oo dollar si wax looga qabto dhibaatooyinka bini-aadanimo ee sii kordhaysa ee ka jirta gobolada waqooyi bari ee dalkaasi sida borno adamawa iyo sidoo kale yoma baahayaha bini-aadanimo ee sanadka labada kun iyo shan iyo labaatanka iyo qorshaha ka jawaabista ayaa qabniistii waxaa lagu soo bandhigay aqalka qaramada midoobay ee abuja codsigaasi ayaa ujeedadiisa ay tahay in la uruuriyo ku dhowaad hal bilyan oo dollar si loo bixiyo gargaara naf badbaadin ah oo loogu talagalay ilaa iyo saddex dhibic lix milyan oo qof oo ay saameeyeen in ka badan shan iyo toban sano oo kacdoon ammaan darro ah oo ka dhacaya waqooyiga bari dalka nigeria saraakiisha waxa ay sheegeen in baahida bini-aadinimo ay kasii darayso dhowaanahan sababo la xiriira jahwareerka cimilada oo ay ku jiraan fatahaado ba-an iyo sidoo kaleeto arrimaha dhaqaalaha oo sii daba dheeraaday qorshaha sanadka labada kun iyo shan iyo labaatanka waxa uu mudnaanta siin doonaa haqabeelka cuntada caafimaadka biyaha iyo sidoo kaleeto nadaafadda iyadoo si gaarana diiradda loo saari doono dadka nugulka ah sida haweenka caruurta iyo dadka kaleeto ee naafada ah ee qaba baahiyaha gaarka ah qorshahan waxaa sidoo kaleeto lagu doonayaa in wax looga qabto sababaha asaasiga ah ee saboolnimada iyo horumar la-aanta ka jirta halkaasi iyadoo la dhisayo adeegsiga bulshooyinka waxyaabaha loogu talagalay in lagu kobciyo ah faal waxa uu xusay in keliya konton iyo toddoba boqolkiiba yoolka maalgelinta ee sanadkii hore ta la gaaray tiradaasi oo weli waxyar ka sarreysa celcelis ahaan adduunka wasiirka arrimaha bini-aadanimo ee dalka nigeria nenentewe yelwadata ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay in si firfircooni ah loo wajaho xaaladaha deg dega ah ee dalkaasi ka jira qorshaha waxqabadka bini-aadanimo ee sanadka labada kun iyo shan iyo labaatanka waxa uu mudnaanta siinayaa badbaadinta nolosha dhisidda adkeysiga iyo sidoo kaleeto qaabeynta xeeladaha la qabsiga si wax looga qabto ayuu yiri caqabadaha sii kordhaya ee leh kheyraadka xadidan qorshahan ayaa waxa uu dardargelin doonaa falcelintooda waxa uuna sidoo kaleeto uu keeni doonaa oo uu abuuraya hab firfircooni ah ujeedooyinkiisuna waxa ay tahay in la yareeyo masiibooyinka ka hor inta aana aysa dhicin yitwalda ayaa waxa uu yiri iyada oo diiradda la saaraya gobolada borno adamawada iyo sidoo kaleeto yobe waxa ay sidoo kale qiyaasayaan baahida bini-aadanimo ee sii kordhaysa gobolada borno adamawa iyo sidoo kale yomo ayaa waxaa ka socda dagaalada argagixisada iyo amni darada baahsan ee ka jirta dalkaasi ee ka dhacaysa goobaha ka baxsan magaalooyinka muddada shan iyo tobankii sane lasoo dhaafay ah taasi oo abuurtay mid ka mida dhibaatooyinka bini-aadanimo ee ugu daran ee afrika ka jira qaramada midoobey ayaa waxay ku qiyaastay soddon iyo saddex milyan oo reer nigeria ah inay wajihi doonaan cunto yari sanadka labada kun iyo shan iyo labaatanka halka sanadkii horena ay ahayd lix iyo labaatan dhibic shan milyan oo dada dadkii wajahay dhibaatooyinkaasi kuwaasina waxaa ka mid ah waa dadkaasi laba dhibic shan milyan oo caruur ah oo iyagu halis ugu jira inay dhibaatooyin nafaqadarro bini-aadanimo ay soo wajahdo ayadoo aanan si deg deg ah waxba looga qaban mahadsanid zahra cabdi axmed oo warbixintaasi nala socodsiinaysay markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka waxaa noo haya xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka barnaamijka toddobaadka waxaan ku eegaynaa buug dhowaan lasoo qoray oo ku saabsan siyaasadda buuggaasoo lagu magacdaray safiinadda siyaasadda ama doontii siyaasadda buuggaasi waxaa qoray doctor xasan albasri oo ka tirsan jaamacadda al axqaaf ee dalka yemen buuggan ka hadlaya arrimaha siyaasadda oo ku soo beegmay wakhtigan oo siyaasadda soomaaliya ay aad u cakiran tahay ayaa waxaan weydiiyey ugu horrayn sababaha ku dhaliyey in uu buuggan qoro waxaa igu dhaliyey qoraalka buugga doonta siyaasadda safiinatu siyaasa sida inta aan ka warhayo ma jirto oo maba yaallaba aan isleeyahay soomaaliya kitaab referensi u ah ama marjici u ah doodda siyaasadda oo markaa soomaalidu qaybaha kala duwan ay ula laabtaan oo markaa lagu aqriyo iskuullada iyo baarlamaanka iyo jaamacadaha iyo xalaqaadka masjidka buug ka hadlaya siyaasadda oo si kooban oo qaabkii safiinaha salaadoo kale ah ma ii muuqdo qodobka labaadee siyaasaddu waxay noqotay hadalhaynta ugu badan doodaha markaa shan qof ee soomaaliya meel isugu timaado ay ka hadlaan siyaasadda marka waxaa ii soo baxday in hadalhayntaas keliya laga hadalhayo ay salkeedu tahay wax ku salaysan siyaasaddu inay tahay khiyaano oo markaa wax sidaas ah aan lagala socon oo markaa qabiilkii iyo siyaasaddii khiyaano ah dadku ay maalin kastaba ay afka ku hayaan oo markaa dadku ay u baahan yihiin hadda in la baro siyaasadda waxay tahay midda kale waxaan ogsoonnahay soomaaliya waxa ah ku soo socda eh, doorasho one man one vote ah oo markaa bulshadu ay dooranayso madaxweynihii qaranka oo si toos shacabka markaa codka loo siin doono Eh, haddii marka aan aragtida cilmiyeysan ee siyaasadda aan la fariisin waxaa dhacaysa doontii badda gashay oo markaa sharaaceedii dabeyshu markaa ay ay qaaday doontii dadka saarnaana ay ku qallimeen badda iyo hirarkii dhexdoodii marka waxaan isku dayaa marka inaan aragtida cilmiyeysan ee siyaasadda aan salka u dhigo oo sharaaca doontaasoo kale ah oo kitaabku safiinaha doontu waxa weeye waa magaciisaasoo wataa waa doontii siyaasadda inaan eh, salka u dhigo marka aragtida siyaasadda si shacabka soomaaliyeed ay u qaabilaan one man one vote ayagoo markaa xog fiican ka haysta siyaasadda waxay tahay doctor xasan ma noo sheegi kartaa caqabadihii aad la kulantay intii aad buuggan qoraysay buuggan safiinatu siyaasa doontii siyaasadda caqabadihii ugu weynaa inta aan qoraya buugga doonta siyaasadda waxaa ka mid ahayd in aan isku dayo in aan bulshada qofka ugu sarreeya ee madaxweynaha xildhibaanka wasiirka agaasimaha ilaa iyo islaanta xoolaha ku ilaashanaysa baadiyaha soomaaliya aqooyahanka qoraaga mufakarka abwaanka fanaanka in aan ka dhaadhicin karo eh, qoraal cilmiyeysan oo kooban oo ku salaysan boloticalka oo markaa si eh, kooban loo soo qaadanayo marka iskudaga aan intaas qof aan fahamsiinayo ayaa igu cusleed marka aan qoraya booggan oo marka aan islahaa bulshada dhan ha ka wada wabxaan sidee ayuu buuggan ula jaan qaadi karaa siyaasadda soomaaliya iyo colaadaha dabada dheeraaday qaabka ugu sahlan ee uu buuggan doonta siyaasadda safiho siyaasa ula jaan qaadi karo ee soomaaliya iyo yaraynta colaadda qabiilka ku salaysan oo marka koowaadee buuggu wuxuu ka hadlayaa shuruudu sixati soomi dowla soomka dowladda sidee ku ansixi karaa Ee, waxaa ka mid ah in la helo transparency hufnaan oo ay ballantii ay ka gashay dowladdu ay ka soo baxdo Ee, wuxuu leeyahay buugga waxyaabaha buriya soomka dowladda waxaa ka mid ah ee, corruptionka iyo caburiska marka laga yimaado dhinacaas waxaa jira nidaam ee, uu sharaxayo buugga oo la dhaaho shuruudda kobaca bulshada bulsho dhimatay ama burburtay sidee u soo kici kartaa mar labaad wuxuu leeyahay waa in la helaa wacyigelin iyo aqoon cilmi ah iyo in la, in la heli karo maaraynta ilaha dhaqaalaha marka laga hadlo siyaasiga bulshada hogaaminaya ee ummadda loo dhiibayo hogaankeeda sare buuggu wuxuu leeyahay fasal gooniya oo la dhaho faslun calaamaatu lbuluuqi siyaasa calaamadaha qaangaarka siyaasadeed ee uu ka mid yahay inuu siyaasigu leeyahay wacyi maslaxadda guud la socon karo iyo inuu wada hadal iyo diblomaasiya ku dhammayn karo wixii khilaafaada iyo in go-aankiisa uu ku qaadan karo qaab ka fiirsi leh oo xigmad leh buuggu wuxuu soo jeedinayaa tala ahaan maa yaxrumu cala alqabaliyati fasal gooniya waaye waxyaabaha xaaraanta ka ah nidaamka qabeeladda oo ay ka mid tahay in la kiciyo fidno iyo karaahiyo iyo in ruuxda bulshada guud la daciifiyo marka waxaad moodaa in colaaddii xalkeediina uu gudagala buuggu doonta siyaasadda buuggan layidhaaho wuxuu soo jeedinayaa waxaa jira ayuu leeyahay sifooyin eh, qabiilka wanaagsan la oran karo way ku socdaan oo ah wax wadaqabsi iyo in madluumka la dulmiyey loo hiiliyo iyo in la sameeyo reconciliation dibheshiin dhab ah oo markaa jufooyinka hoose laga soo bilaabo waxa uu leeyahay eh, fasal kale oo ciwaankiisu yahay arbacatu ashyaa yajibu sawmu canha afarta shay ee in laga soomo ay waajibka tahay dabcan kitaabka ama doonta siyaasadda wuxuu ku socdaa safiinihii salaada oo kale qaabkeedii waajib iyo xaaraan iyo xalaal iyo shuruud iyo arkaan ayuu ku socdaa marka wuxuu leeyahay waxaa la rabaa in laga soomo kow hadallada kicinaya eh, caatifada qabeeladda labo corruptionka iyo qabeeladda in laga fogaado marka buuggu sidaas guud ayuu ku socdaa oo mararka qaar waxaad arkaysaa iyadoo soo qaadanaya qoraaga nawaaqid alwuduuc qora- een, weyseqaadka eh, siyaasiga maxaa buriya sidii aan naqaanay caadiga ahayd weysada qofka markay ka burto inuu kitaabka qur-aanka taabto ama salaadii ama dawaafkii xaaraan ka ahayd halkan siyaasiga markay weysada ka burto waxaa xaaraan ka ah inuu kusii dhex jiro golaha baarlamaanka iyo golaha wasiirada oo markaa eh, jagada sii hayo eh, ama sharciyadii shacabka oo kusii afkeeda kusii hadlo arkaan ayaa jirta la dhaho arkaanu si- salaa sida kitaabka caadiga loogu sharaxo kan wuxuu ku sharaxayaa arkaantii siyaasadda oo marka ay ka mid tahay eh, qodobo kooban oo markaa sharaxaadeeda leh waxaa jirta eh, aragti buugga uu leeyahay almawaaqifu taxiidu mawaaqiftu way xeeshaa oo markaa ay macnahaan noqonayso in siyaasaddu ay leedahay munaafiqnimo taasaan ayaa xeelkeeda noqon karaa marka kitaabku wuxuu ka hadlayaa shuruudda xisbiga siyaasadda looga baahan yahay xukuumadaha qaabka ay ku imaan karaan eh, niyada looga baahan yahay xukuumadda een, waxyaaba aada u fara badan oo shuruuddii siyaasadda oo ay ka mid tahay hufnaantii cadaaladdii eh, in la ixtiraamo dastuurka eh, iyo qodobo markaa eh, fara badan oo federaalkii iyo dimuqraadiyaddii iyo eh, waxyaaba aada markaa u muhiima ayuu buuggu eh, mid kastaba gooni u sharaxayaa daabacaddiisa koobaadna xamar ayaa lagu daabacay madbacadda anwaar muqdisho ayaa daabacday qaybtiisa horena waa la qaatay marka waa kitaab salka u dhigaya sida lala socdana soomaalidu waxay fahmayaan safiinihii salaada oo markaa axkaamtii eh, cibaadada salaada aad ay ugu ansaxday waatii soomaaligu odhanayay salaadii aan tukaday safiinaha ka hor ilaahu ha igu cadaabin ajirka ma rabe marka waa in la helaa marka kitaab marjac ah oo baarlamaanka iyo reer baadiyaha aqoonyahanka mufakerka isku xiraya oo markaa meel dhex marjaca kitaab loo laabto oo si fiican oo u sharaxayo siyaasadda hogaanka hogaanta hogaanka wanaagsan ee mujtamaca maxaa dib u dhigaya maxaa u hormarinaya ee masaalaxada heshiinta dhaba- nabadda maxay ee, lagu- maxaa- qaabkee loo sa- ee, loo hagaajin karaa waxyaaba noocaas oo kale ah bilahi towfiiq intaasna waxaa inoogu idil barnaamijkii martida mikrafoonka taliyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid xuseen barre aadan oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi martida makarafoonka halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka caweyska washington waxaa soo diyaarisay sooda- soona jeedineysa caashe ibraahim aadan caashicuud
wacan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington oo uu caawa mar kale marti noogu yahay hal abuure abwaan maxamed ciise oo ah maamulaha xarunta hiddasoor ee ku taalla magaalada minneabolis ee dalkan maraykanka maxamed waa ka sokow in uu xarunta hiddaha iyo dhaqanka ee ku taalla magaalada minneabolis uu madax ka yahay waxaa u dheer in uu yahay hal abuure sugaan fara badan curiyey oo qaar ka mid a toddobaadkii hore ku dhagaysateen barnaamijkan caweyska washington caawana waxau inoo hayaa dhowr hees oo kale oo uu isagu sameeyey oo uu ka sheekaynayo waxyaabihii ku dhaliyey sameyntooda waa caawa iyo caweyska washington maxamed ciise soo dhawow mar kale waxaad ku soo dhowaataa barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkii hore qayb yar oo ka mid a heesaha aad samaysay iyo suugaantaada ee qiimaha leh ayay dhegeystayaasha ku xiran barnaamijkan caweyska washington iyo guud ahaan v o eda dhegeysteen toddobaadkan waa markii labaad aan isku soo noqonayno oo aan rabo dhegeystayaasha in ay si weyn uga dhargaan heesaha aad samaysay si ay wax badan uga ogaadaan een, maxamed ciise waa qof ceenkee ah marka bal aan dib ugu noqde maxamed ciise bal dadka isu sheeg qof maa tahay Eh, runtii maxamed ciise waa shaksi soomaaliyeed eh, ku nool magaalada eh, minneapolis gobolka minnesota Eh, runtii waa shaksi ay soomaalinimada ama ku weyn tahay dadnimada eh, jiritaanka ummadda soomaaliyed ay ku weyn tahay una taagan mar kasto eh, eh, kana mid ah gobolka aan ku nool nahay dadka runtii u dhaqdhaqaaqa ummadda soomaaliyeed Een, ah, waxaanad madax ka tahay xarunta hiddasoor ee ku taalla magaalada minneabolis
yes xarunta ama hay-adda dhaqanka iyo hiddaha soomaaliyeed ee hidisoor
haddaad bal iyadana isdul taagto hiddasoor maxay qabataa
runtii hidisoor horta sida hadda ay ku sheegay waxay jirsatay saddex sano waxay qabataa maadaama dalkan uu naga weyn yahay ama soomaali ahaan intii timid hadda ay naga badan yihiin dadyoogan u nimid runtii sidaan dhaqankeenna inta aan gaarsiin karno ilmaha halkan ku dhashay siday yacni u maintain garay lahaayeen af soomaaligooda hiddahooda valuegooda intaasaan qabanaa meel kastoo soomaali joogto cirifyada minnesora ama hadday noqon lahayd stadyada kuwa nagu dhegan kuwa deris la-ah jira soomaali magaalooyin deris la-ah soomaali degan marka waa u tagnaa oo maaragtay runtii si ay uga nabad galaan dadka ay u tageen ama u arkaan dadkan inay dad jira yihiin dad dal leh dad hiddo leh dad dhaqan leh inay yihiin inaan tusino dadyoogay la nolin taas ayaan shaqadeena tahay sida toddobaadkii hore barnaamijkan dhegaystayaasha ay ku maqleen fanaaniin codkooda aada loo jecel yahay oo dhallin yar ayaad heese u samaysoo qaaday bal goormaad dhinaca suugaantana iyo adiga aada isa soo dhex gasheen horta aniga waa qori jiray badanaa notboogan watay waa iska qori jiray adiga ilaa waxaan bilaabay two thousand sevenkii aan bilaabay marka waxay ahayd two thousand sevenkii maraan wataan ku sheegay hooyo aan doonay oon ka doona nairobi diyaaraddii halkaa iga qaaday waxay martay addis ababa addis ababa hargeysa hargeysa kadib nairobi aan ka degnay marka tan hooyo iyo mid waxaa jirta hargeysa oo ida laftigeeda aan runtii muddo dalka ida ugu dambeysay aan transit wax yar aan ku noqday dhul soomaaliyeed ayaa waxaan maaragtay iyada lafteeda igu soo dhacday erayo eraydaasna waan qoray laakiin hadda waxaa la qaaday two thousand seventeenkii aa la qaaday marka tan hooyana two thousand eighteenkii aa la qaaday two thousand eighteen labadaba two thousand eighteenkii aa la qaadaa umalayna mise nineteenki sida aan filaya collective waa arki kartaa taas marka waxay ahayd hargeysa cajiib cajiib marka waxaan rabaa toddobaadkii hore waxaan barnaamijkan kusoo qaadanay dhowr hees oo aad ka bilowday hooyo aad ka bilowday xaaska aad ku xijisay abaayo kula dhalatay aad ku xijisay marka bal toddobaadkan waxaan rabaa weli maxaafaddii baan ku dhex jiraynaa misaan ka baxaynaa aniga caruurta aan dhalay waxaa saddex ka mid ah waa hablo marka ayaga laftigooda waan maaragtay u sameeyey maadaama aan hooyo xaas walaashay haddana waxaan isiri bal hablahagan raacso ya ha ka tegin haye exactly maxaad markaa u samaysay gabdhahaaga
waxaan u sameeyey hees la dhaho hodan cabdiraxmaan akaato waa salaamaya hodan cabdiraxmaan dheere heesta magaceeda waa hablaha hiiraan ya marka waxaa ugu magac daray hablaha hiiraan si dareenka loola qaybsado markasta waxaan ku fikiraan ku iri si dadka kale dareenka ula qaybsadaan soo maha waa sida inta badan abwaanada ay ku fikiraan iyo hal abuurada in marka ay hees samaynayaan in qof kasta oo dareenkaasoo kala qaba inuu iska dhex arko waa kaa si wanaagsan baad samaysay marka sidee u dhacaysaa heestaasi inkastoo adiga aadan qaadin oo ereyada aad leedahay laxanka uu kulley abwaan kala sameeyey laakiin laxanka laxanka waxaa sameeyey khaalid kamil waa salaamaya asigana haye sidee u dhacaysay heesta
hablaha hiiraan hanti weeyaan aan cidna kala helin hidiya dhaqan diinta lagu habay dhammaan hablahoo idil haddii goob la wada keeno hablaha hiiraan baa quruxda u horeeya rabbi igu u siiyey hufnaan iyo sharaf hal adeegnimo hablaha hiiraan baa horyaal ahoo looga haray karti habeen dhalad iyo ruux hooda lehbaa calafkiisa ku hagaajo hablaha hiiraan boqol halaad baa la siistaa marka adigu luuqda luuqda iskuma degdid
maya dee de waxaan runtii ereyada waxaan u diray saaxiibkay khaalid kamil khaalid kamil aa soo laxameeyey marka hodan ay ku loqo
hablaha hiiraan hanti weeyaan aan cod kalaynin hida iyo dhaqan dinta lagu abay dinta lagu abay dinta lagu abay dinta lagu abay hablaha hiiraan hanti weeyaan aan cod kalaynin hida iyo dhaqan dinta lagu abay dinta lagu abay dinta lagu
taasaad ku soo xirtay heesihii dhinaca qoyska amaba reerka aan qoyskaaga soo dhaafin ee hooyo ka soo bilowday aad gabdhahaaga ku xirtay marka afar hees bay leeyihiin qoyskaaga sax markaad ka baxday kadib dhinacee aadday
waxaan aaday wataan kuu sheegay waxaa jirtay mar aan inyar taransitku hargeysa oo adis ababa hargeysa nairobi ku socday runtii erya aan ka qoraa jirtay magaalada waddanka dhanna muddo ay ugu dambeysay waxaan eed meesha igu horreysay stoob aan ku sameeyo intaanan dalka ku noqonin in yaraana joogay oo diyaaraddaas ku socotay nairobi in yaraa ka degtay illinoy soo kortay maraykankana ka tagtay diyaaraddaas oo adisababa martay marka marka magaalada intaan joogay iyada laftigeeda erya igu soo dhacaa jiray marka saas taas
micnihii marka magaaladaad ula dan lahayd waad ka heshay siday udhis ya siday u dhisantay runtii maaragtay markaas nalalka iyo dusha sare markaan ka maqribnima ka degnay marka runtii magaalo aada u qurux badan ay ahayd ya markaad gudaha ugu degtayna ma degin ba diyaaradda un baan ku jirnay dad in yaraa ka degtay dadna way soo koreen kadibna waxaan aaday nairobi saas transidaad ahayd transida ahayd probi marka weli ma dhex tagtay magaalada hargeysa may weli ma tegin weli ma tegin malaha malaha heestaasna way soo socotaa marka middan aad magaalada dusheeda markaad ka aragtay aada samaysay maxay leedahay horta waa waa si aan gadaal u saxo intaba waa hal mar intaan hargeysa dusha ka arkay kadibna aan tagnay tarasidku ah kadibna aan ka tegay laakiin sidaa sheegtoo kale insha allahu mar un waan tegi doonaa laakiin weli ma tegin heestan waxay leedahay habeen anigoo diyaarad hawada sare ila marayso iftiinka nalalka hoose hilaaca nuurkan baxaya markaa kabtankii heebshay hargeysuu iigu sheegay allayleh waa ka helay hareeraha buuraha qurxoon baxarsaafyahayga dheer humaagii aan arkaayo horteedii baa la keenay hargeysuun buu aheeday allayleh waa ka helay heybadda nabad iyo ammaanka habeen iyo maalin wacan halkaa doontaba marayso allayleh waan hubaa hargeysa in loo hagarbaxay aqoonta heerkeeda sare hidaha dhaqanka diinta halkay suugaanta tiile maxaa hal abuura caana allahu naxariista hadraawi ugu horeeyo iyo hobolo caana joogaan sidaas ay yaa qaaday iyadana
waxaa qaaday ilyaraa qaaday ilyaraa
habeen anigoo diyaarad hawada sare ila marayso iftiinka nalalka hoose hilaca nuurkii baxayay argeysunbay ahayde allayleh waan ka helay habeen anigoo diyaarad hawada sare ila mariso iftiinka nalalka hoose hilaca nuurkii baxayay argeysunbay ahayde allayleh waan ka helay hareeraha buraha qurxoon baxar saafaheeda dheer humaagii aan arkaaye hortaydii baa la keeno hargeysunbay ahayde allayleh waan ka helay hareeraha buraha qurxoon baxar saafaheeda dheer humaagii aan arkaaye hortaydii baa la keeno hargeysunbay ahayde allayleh waan ka helay hibadda nabadiyo ammaanka habeeniyo maalin wacan halkaa doontaba marayso allayleh waan hubaa hargeysa iloo helo nabadiyo ammaanka habeeniya maali wacan halkaa doontaba marayso alleyle hewan huba geesa iloo hiloobo aqoonta heerkeeda sare hidaha dhaqankeena diinta hoygii sugaan ku taalay maxaa hal abuura caana hadraawina ugu horeeyo iyo hubulna caana jooga aqoonta heerkeeda sare hidaha dhaqankeena diinta hoygii sugaan ku taalay maxaa hal abuura caana hadraawina ugu horeeyo iyo hubulna caana jooga waa halkee marka marka heesaha aad samaysay marka la isku daro dhammaantood imisay dhan yihiin maxamed
ilaa adiga afartan meelahaasi gaarayaa laakiin waxay u badan yihiin horta qaar waxaa jirta hadda badanaane aniga markaan qoraayo kuwo sidaan oo kale iga soo go-ayo xaafadda iyo ku saabsaneed ma ogiya badankooda dadka ayagaa soo codsada badanaan waxay u badan yihiin aroosyo aad u samaysaa
ha aroos iyo hadda matalan tusaale yaraan kusoo qaadanaa hadda hoda cabdiraxmaan oo kale waxay qaaday dhowr heesood ruti marka heestaan maahan hablaha maahan heeso badanaa jirtay oo qaaday oo ilaa iyo lix gaarahay mafa marka waxaa jirta hadda dalmar oo kale saaxiibtaya salaamaya asigana ilaa iyo ilaa laba aroos waa ku ogahay saddex kamida kooxoo ka qayb qaatay oo heeso u sameeyey mid madaxweynihii madaxweynaha soomaaliya maruu yimid minneapolis lagu soo dhaweeyey oo la dhaho hees la dhaho hakaarin tareenka marka wuu ka mid ahaa waxaa jirtay hees kale oo loogu talagalay fundraising loogu sameynaya biibaxadii beledweyn oo isaga ka qayb in laba ka mid ah marka markaan sidaas ugu geey nimcaan toddoba xabo hadda maaragtay qaar badan uu hayaa jirta nimcaan oo toddoba xabon hore u qaaday hodan lixdaas oo kale markii la isugu geeyo iyo inta kale ee ka qaadeen sida baji oo kale hadda b k oo kale yurub gey oo kale yurubgey saddex saddex maray qaatay xiiseyga areeyadaan sameeyey marka markii la isku geeyo marka ilaa afartan waay ya marka heesahaagan hadda midaasaad sheegtay iidlayaraa qaada marka ma ma mid waliba ood samaysay kolleyba dareen gaaray kuu leedahay midee kuugu dareen midee kuugu dareen badan marka laga soo tago midda hooyo tan qoyska markaan ka soo baxno kuwooda kale
waxaa jirta mid soomaalinimaana deeqda la dhaho mid taas aada maaragta aan u jeclahay runtii heestaas runtii waxay ka hadlaysaa soomaalinimadeena dalkeenna dhulkeenna sida u kala yani qoqobka siduu noogu dhacay dhibaatooyinka socda sida maaragtay naloo hageerdaamaynayo sidaan dhagool uga nahay ama aan uga nahay caam ama dad aan arkeynin yani hageerdaamada lagu wado godka lagu wado in dalkan marmaraan waxaan ku fikiraa in dalkan gacanta uu ka baxaba sida laysku haysto yani maanta waa aragtay social mediahii meel kasta camera lala taagan yahay meedadkiyaa lasoo sawiraa dagaaladayaa lasoo sawiraa marka waxaa isiriba ummaddan isla dhalatay isku af ah isku diin ah isku dadnimaa isku isir ah haddana ishaa haysata haddana markii gebigood la isku daraba labada shabeelle iyo banaadir ah ka badan marka waxaa is iri wadanka ama qoom kala qaataaba amaan yani qoomkii sida kale ilaahay yani awoodiisu way badan taho halaag kale ama nagu socdaasir mogta laakiin mar haddan waxaan ku fikiray ha ka quusanin raxmadda ilaahay laa taqnaduu biraxmat illah marka ereyaan ka sameeyey oo runtii dhahayso inaan ka quusanin mara rabna dalkeena inaan gidaab garayno intaan awoodno oon inaan maaragtay hayno waddankaas teeda kale in dadna sacrifice ay u sameeyaan waddankaas waa muhiim oo maaragtay inta soo hartay insha allah ee waddankaasi ay ay maaragtay ku raaxaysata dow ilaahay idmo marka eryaan ka sameeya jirta taas waxaan iri heesas waxay ka hadlaysaa horta kowdii hore soomaalidu karaamada isirkeena afkeena uu kow ka yahay muuqa kore iyo diinta kulli aan isaga mid nahay intaan ka baxayno dhibaatada soomaalinimaana kaafisa intaan ka baxayno colaadaha soomaalinimaa kaa badan kun iyo kow jeer soomaalinimaana deeqda ereyadu saasay ahayd
cajiib aad baad mahadsantaa marka marka toddobaadkan heeste aad jeclaan lahayd maxamed inaan kusoo xirno barnaamijka oo dhegeystayaasha aad is leedahay way ku caweyn karaan caawa
heesta hadda ugu dambeysay ee soomaalinimada ka hadlaysa taasaan jeclaan lahaa runtii soomaalinimaana deeqda oon ku wacyigelinayna ummadda soomaaliyeed meel alla meeshay joogaan caroole iyo caruurba haween iyo iyo iyo iyo iyo dhalinyaro dhakhtar iyo siyaasi qof kastoo muwadda soomaaliyeed aan ku dhiirigelinayo runtii in dalkaasi farakuhayn uu ubaahan yahay caqli uu ubaahan yahay maskax uu ubaahan yahay qof walbana waxaan dhihi lahaa oo soomaaliya runtii dalkaas walaalayaalow faraha aan ku hayno waxaan jeclaan lahaa inaan kusoo gabagabayso heestaan ay qaadaan nimcaan cabdiraxmaan iyo saabir ama asigana aan salaamayo oo tiimka hiddisoor kasoo baxay ah marka heestaas inaan caawa kusoo gabagabeyn insha allah aad baad mahadsantaha maxamed ciise waa kuu mahad celinayaa insha allah toddobaadka dambe iyo qayb kale oo aad noo soo xusha haddii lahayd ma ayaan dhegeystayaasha nala wadaagin
karaamadaha isirkeenna afkeenu ugu kuu ka yahay muuqa koriyo diinta kulli aan iskaga mid nahay intaan ka baxayno dhibaatada
guud ahaan barnaamijka caweyska washington ee caawana intaas ayaa ku soo koobaya haddii dhegayste aad jeceshahay in barnaamijka caweyska washington aad ka qayb gasho ama aad u hayso talo iyo fikir ku saabsan barnaamijkan caweyska washington waxaad mar kasta nagala soo xiriiri kartaa ciwaankeenna oo ah somali at v o a news dt com intaan mar kale hawada ku kulmayno haddii aad la idmo waa caashe ibraahim aadan oo idinle sidaasi nabadgelyo intaan ka baxayno dhibaatada oo maalinimana kaafisa intaan ka baxayno colaadaha soomaalinimana ka badan dunya ka ujeed soomaalinima ku deeqda karaamada isirkeena afkeenu uu kuu ka yahay muuqa koriyo diinta kulliyaan isaga midnay intaan ka baxayno dhibaatada soomaalinimana kaafisa intaan ka baxayno colaadaha
heestaasina waxa ay gebagaba u ahayd barnaamijkii caweyska washington oo inala socodsiinaysay caashe ibraahim aadan cashacuud halkaad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington markana marka mas-uuliyiin isugu jira wasiiro xildhibaano federaal ah iyo maamulka gobolka shabeellaha hoose ayaa gaaray degmada marka iyo deegaanada ka tirsan gobolka shabeellaha hoose wariyaha v o a ee magaalada baydhaba mukhtaar maxamed catoosh ayaa wasiirka amniga ee koonfur galbeed xasan cabdulqaadir maxamed ka wareystay socdaalkooda iyo qeybaha kala duwan ee bulsho ee ay la kulmeen
hadda waxaan tagnay deegaanada ku hareereysan magaaladan marka oo ay kamid tahay sharambuud deegaano kale oo buufow la yidhaahdo deegaan kale oo eridan janaale deegaanada magaaladan marka ku hareereysan oo runtii deegaano waaweyn ah oo dhulbeereedkii deegaankan lagu yaqaano meelahii ugu muhiimsan meelaha istaraatiijiyada ahoo wadooyinka magaaladan soo gala kamid ah ayaan tagnay intaasna waxaan kula soo kulnay dadkii deegaankaas joogay hay-adaha amniga innaga oo ku bogaadinay runtii isgarab qabsiga iyo gacmaha inay ishaystaan oo amnigooda ay ka shaqaystaan gacanna ay beerkooda ku falanayaan gacanna amnigooda ay kusugan ku suganayaan innagana wixii horumarin ah iyo tale amni ah aan siin karnay ayaan soo siinay si guudna istaraatiijiyadii gobolka shabeellada hoose ee wax looga qaban lahaa khawaariijta inta uga harsan degmooyinka uga harsan iyo wadooyinka meelaha ay ku jiraan uga harsan sidii looga saari lahaan talada dadweynaha deegaankan ku noolaan kasoo aruurinay marka shaqo qurxoon aan uga soo qabsooda waa garta marka nolosha dadka aad deegaanadaasi kula soo kulanteen iyo xaaladooda waa sidee runtii nolosha horta gobolkan waxaad og tahay gobolkii soomaaliya dhan huudin jiray oo waxsin jiray waaye oo wax soo saarkii gobolkan kasoo baxa soomaaliya dhan a ayaa lagu taakulayn jiray weli gobolka wax soo saarkaas wuu leeyahay walow ay khawaarijtan gobolkii dhibaateeyeen oo beerihii dadkii falan lahaa ay lacaga baad ah kusoo rogeen oo beerihii si fiican loo loo hagaajisan waaye haddana dadka si guud noloshooda way iska fiican tahay amnigoodana gacanna qorigay ku haystaan gacanna yeembadii ay beerta ku falnaayeen ay ku haystaan waa runtii dad geesiyaal ah oo shacabkoodii iyo ciidankoodii iyo maamulkoodii ay isku xiran waaye oo bogaadin mudan noloshana waa la tacaalayaan innagana ka dawlad ahaan wixii yaroo aan u aragno inay ka dhiman yihiin inaan u keenno oo mashaariicdii deegaanada lagu dhisaayay waddooyinka looga dhisaayay meelaha burburay oo dagaaladii ku burburay iyo muddaba aan dayactir helin la dayactiri lahaa iyo dadka in waxbarashadooda kor loo qaado goobaha caafimaadka oo kale maaragtay in dadkii caafimaad ay helaan oo daawooyin iyo dhakhaatiir la helo intaba waa waa waa runtii wax dowladda koonfur galbeed ay hadda u kuurgalaysay kamid tahay wafdigeena wuu bilaaranaa dad waxaan ku aragnay mujaahidiin wada ah ayaga dhanba oo qofka shacabka ah iyo qofka askariga ah isku mid ay amniga u sugayaanaan aragnay runtii wax aada looga farxana way ahayd waa garta marka isku socodka dadka waa sidee deegaanadaasi ma gaadiid ayaad ku marteen mise waxaad isticmaalayseen helicopter ayaad isticmaalayseen dhammaan deegaanadaas hadda aan marnay gaadiidaan ku marnay waddooyinka waa fiican yihiin ciidanka iyo dadka shacabka ah ayagaa jecel dawladdoodii iyo mas-uuliyiintoodii in ay amni ku maraan waddooyinkaana loo taagnaa oo meel kastoo aan tegaynay si heer sare ahna loogu soo dhaweynayay aadna dadku waa ugu faraxsanaayeen dadkii ayaga shaqaalaha u ahaa oo mas-uuliyiintii dawladda u ahaa oo ayaga u shaqaynaya inay arkaan oo deegaankooda ku booqdana aad ay ugu faraxsanaayeen marka waddadaan marnay wax dhibla ma jirin dhaqar khawaarijna runtii maba ka cabsoonayninba khawaarijta waa hadda waa og tahay waa laciiftay waxay kusoo hartay un inay miino dhigto ama maaragtay qof maskiin ahoo iska socdo waxyeeleyso ama meel waddo ah intay soo gasha dadka masaakiinta oo safarka ah waddooyinkaas ku jiro ay wax dhibaatayaan unbay kusoo hareen marka wax cabsi ah ma jirin muddo isbuuca deegaanada aan maraynay si si raaxa leh oo maaragtay innaga oo shacabkeenana wado meela meel kastana waa tegaynay ciidan ajnabina xitaa aan nala soconno ciidankeenii soomaaliyeed bay nala socdaan maraynay iyo maamulada deegaanadaas
adeegyada bulshada gobolka shabeellada hoose deegaanada qaarkood gaar ahaan deegaanada aada booqateen aada ay gaabis u yihiin dadka shacabka aada ay u cabanayaan maamulka koonfur galbeed ahaan maxaad waxaad uga qaban la-adihiin
waa mahadsan tahay waa meelihii hadda gaabaska ka jiro waa waxyaabaha aan u imaanay waa aragnay wasaaradihii ay qusaysaana la wadaagi doono hadday ahaan lahayd kanaalada qaar oo caradii iyo iyo geedaha buuxiyey oo in dib loo faago u baahan wasaaraddii arrimahaas quseeyaan la ayaa la xiriiri doonaa oo warbixintaan siin doonaa goobaha caafimaadka wixii aan kusoo aragnay sidoo kale wasaaraddii caafimaadka ayaan gaadhsiin doonaa goobaha waxbarashada wixii aan kusoo aragnay runtii adeegyada bulshada guud ahaan anoon kala qaadaynin wasaarad kasta meelay ka leedahay wasaarad kasta inay meesheeda ka qabato ayaan insha allahu warbixinteena guud aan ku gudbin doonaa la waxaan hadda u imaanayna waxayba ahayd un meelaha gaabaska ka jiro inaan ogaano oo riboodyadaas aan ka diyaarino cid kastoo wax ka qaban kartana wax ka wax ka qabato iyo sidoo kale hay-adaha oo runtii dawladdeeni soomaaliyeed kaalmeeyo innagana kaalmeeyo koonfur galbeed ahaan in deegaanadan gobolka shabeellada hoose waxyaabaha dadka loogu sheegayo oo inaynan amni ahayn iyo inaynan maaragtay meel la tegi kara aynan ahayn inay been tahay inaan u sheegno deegaanadaas deegaan walbo ayaga ay rabaan la geyn karo wixii horumaro ah oo nala samayn karaan ay nala sameeyaan hadda wafdigeena waxaa kamid ah hay-adaha qiimeyn sameynaya ayagana ayaa kamid ah insha allah waxaan rajayneynaa baahi kasta oo gaabis ah oo hadda jirto in wakti dhow ay gobolkan ay noqon doonto wax oo maaragtay la fuliyey ay noqon doontaan rajayneynaa waana waxayba kamid ahayd un siyaasadda madaxweyne cabdicasiis ay kamid ahayd deegaan kastoo koonfur galbeed ah in la tago wasiirada ay tagaan xildhibaanada ay tagaan saraakiisha ay tagaan maamulka gobol iyo degmo uu tago deegaankaas baahidiisa ah la ogaado wixii laga jawaabi karo oo tabarta ay markaas dad u saamaxda in laga jawaabo ugu dambeyn kooxda al-shabaab ee degmooyinka iyo deegaanada ay ku harsan yihiin gobolka shabeellada hoose oo ilaa iyo hadda aadan waxba ka qabanin waa deegaanadee runtii gobolkan shabeellada hoose laba degmoay ka hestaan labadaas degmo ma dhowaan waa la xoreyn doonaa ilaahay idankiisii oo dib xoreyntii markii taladan dadweynaha hadda aan wadno aan dhamayno dib xoreyn aan ku bilaaban doonta labadaas degmoay kaga sugu yihiin hadda de waa iska dhici kartaa kuwa wadooyinka mararka qaar intii mooto soo qaato ama beeraha soo dhex maro wadooyinka gala waa iska dhici kartaa oo tuugo ah oo maafiya ah waa iska dhici kartaa oo dadka musaafurka ah dhibaateeyo ama jirdilo ama xoolaha ka qaato waa iska dhici kartaa laakiin labadaas degmey si rasmi ah hadda ugu sugan yihiin ayagana waa lagu xoreyn doonaa ilaha idinkiisa kaasina waxa uu ahaa wasiirka amniga ee maamulka koonfur galbeed oo u warramayey wariyahayaga mukhtaar maxamed catoosh markana dhegeystayaal waxaan idiin soo qabanaynaa codka fanaanka ismaaciil danan
jalkii ka sonto jiifka guurto joogsan weyde jannoy bilcanida bilcanida bilcanida ruux ku jamataa jalkii ka sonto jiifka guurto joogsan weyde jannoy bilcanida bilcanida bilcanida wanjiboodee juuqsaliida jiridhacoodee jalaqsan samida oo jalbeeb wacanjaar la ihida wanjiboodee juuqsaliida jiridhacoodee jalaqsan samida oo jalbeeb wacanjaar la ihida ruux ku jamataa jalkii ka sonto jiifka guurto joogsan weyde jannoy bilcanida bilcanida bilcanida ruux ku jamataa jalkii ka sonto jiifka guurto joogsan weyde jannoy bilcanida bilcanida bilcanida wanjiboodee juuqsaliida jiridhacoodee jalaqsan samida oo jalbeeb wacanjaar la ihida wanjiboodee juuqsaliida jiridhacoodee jalaqsan samida oo jalbeeb wacanjaar la ihida jeex qurxoon iyo jamaan saliida joog dhammaysiyo jawharadsa samida oo jallecada soo jiidan ogida ujallecada soo jiidan ogida ujallecada soo jiidan ogida ujallecada soo jiidan ogida ujallecada soo jiidan ogida jeex qurxoon iyo jamaal saliida joog dhammaysiyo jawharad sasamida ujallecada soo jiidan ogida ujallecada soo jiidan ogida ujallecada soo jiidan ogida ujallecada soo jiidan ogida ujallecada soo jiidan ogida kujajilicdo kuna jeelane maad kajeesani kajeesani hunooy baybi kajeesani adoy urkula jirtaa kuba janayno kujajilicdo kuna jeelane maad kajeesani kajeesani hunooy kajeesani wayway
codkaasi ismaaciil danan wuxuu gebagabo ahaa idaacaddii fiidnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe dhammaanteen waxaan idin leenahay nabadgelyo way jaraysaayo jeex ma ii noqon caawaan ku jeclee jaal ma ii noqon waan jiranahee naftan ku jaban way jaraysaayo jeex ma ii noqon jeex qurxoon iyo jamaal saliida duug dhammays iyo jawharad sasamida wajalle caada soo jiidan ogida wajalle caada soo jiidan ogida wajalle caada soo jiidan